halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa jimco bisha juunna waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mida jaaliyadda soomaalida ee gariiga oo wax soomaali ah ka dhex goobaya dadkii ku nafwaayay doontii ku degtay xeebaha dalkaasi dowladda gariiga mar alla mar ay dhacaan shirarka noocaan ah markii ay helaan dad ka mid ah dad nashinaalitiga soomaaliga ah way nala soo xiriiraan community ahaan iyagoo tusayo meydadka soomaalida ah iyo tiradooda si aan u baadigoobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa ma garat
waxaa kalood maqli doontaan maraykanka oo warbixin sanadla ah ku sheegay in tahriibka iyo ka ganacsiga dadka uu sanadkan aad sare ugu kacay dagaalka suudaan oo laba bil jirsaday suudaan halkay ku wajahan tahay falanqayn ayaannu idinkaga haynaa qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad dhegaysan doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa xalay cambaaraysay rabshadaha iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka socda gobolka darfuur ee galbeedka suudaan kuwaasoo ay sheegtay inay geysanayaan xooga r s f ee sida militariga u tababaran matthew miller oo ah afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ayaa sheegay in maraykanku uu si adag u cambaaraynayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee socda tacadiyada iyo rabshadaha arxandarada ah ee ka jira suudaan gaar ahaan warbixinada sheegaya dilalka baahsan ee isirnaciibka ku salaysan iyo xadgudubyada jinsiga ay geysanayaan xoogaga r s f iyo maleeshiyada xulufada la ah miller ayaa intaasi ku daray in kun iyo boqol ruux oo rayid ah lagu dilay rabshadihii ka dhacay gobolka daarfuur oo keliya halka qaramada midoobena ay sheegtay in ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qof ay ku barakaceen cambaaraynta waaxda arrimaha dibadda oo soo xiginaysa warbixinada xuquuqda aadanaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo suudaan uu ka socdo dagaal xoogan oo laba biljirsaday kaasoo u dhexeeya xooga r s f ee lagu eedeeyey xasuuqa iyo milatariga dalkaasi ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen ama ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay khamiistii shalay gobolka manitoba ee dalka canada shilka ayaa yimi ka gadaal markii ay isku dhaceen baabuur kuwa rarka culus qaada ah iyo bas yar oo ay la socdeen dad waayeel ah sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay booliska canada shilkan oo lagu sheegay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahan ka dhacay canada ayaa ka dhacay isgoys isku xira labada jidweyne ee dusha camara degmada carbery oo boqol iyo toddobaatan kilomitr dhinaca koonfureed uga beegan magaalada manitoba shilkii baabuur ee ugu xumaa ee abid ka dhaca dalka canada ayaa ahaa kii sanadkii kii ay ku dhinteen ilaa iyo afar iyo afartan qof dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa weli la baadigoobayaa boqolaal muhaajiriin ah oo la socday doontii ku degtay xeebaha dalka greega habeenkii talaadada iyadoo hadda la xaqiijiyey siddeed iyo toddobaatan dhimasho ah oo caruur ay ku jiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo baadigoobkaa socda ayuu wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ka wareystay sheekh cabdiraxmaan cali oo ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaalida ee dalka griiga oo hadda ama oo ku sugan magaalada atenes
bismillahi raxmaan raxiim ridwaano walaalow waa sidaa u sheegtay waxaa ka dhacay xeebaha dalkan greega shilkii aad iyo aad ugu weynaa sanadkan ee two thousand twenty three aduu ilaa iyo kun iyo ruux iyo dhimashada mareysaa qiyaas ahaan sanadkan keliya doomanka ku qarqamay ama iisha ku degay xeebaha ee dalka greega haddeer shilkan ugu dambeeyey habeenkii talaadadaha afar iyo tobankan bishan juun waxaa dhacday dooni kasoo sharaaxatay dalkan libiya xeebtan tabarug taasoo ahayd doomaha kuwa kalluumaysiga ah ay saarnaayeen boqolaalo muhaajiriin ah yaa waxay usii socdeen dalkan talyaaniga meel u jirta habeenkii talaadada ahayd xeebaha dalkan greega afartan iyo toddoba mayl yaa doonidii ay ku degtay ilaa iyo haddeer dhimashada soo gaartayna waa lix iyo toddobaatan boqol iyo afarna waa lasoo badbaadiyay walaalo ma garatay waa gartay marka dadka ilaa hadda la xaqiijiyey ee ku geeriyooday shilkan ma la shaaciyey dalalka ay kasoo jeedaan walaalow haddeer waxaa la shaaciyey waxaa ugu badnaa dadka dad eeshiyaan ah waa suuriyaan masaari iyo muxuu ahaa dad bakistaan ah laakiin ilaa iyo haddeer kalcaada soomaali ahaan wax war aho na soo gaari male ama nationality kale oo afrikaantaa kale weli nama soo gaari ma garata waa gartay laakiin ma kala hadasheen dowladda haddii ay jiraan dad soomaali ah oo u baahan in la badbaadiyo ama haddii ay jiraan dad suuragal ay tahay inay saaraayeen markabkaas
ridwanow sida caadada ah dowladda greega mar alla mar ay dhacaan shirarka noocan ah ama dooman ka yimaadeen xeebahan dalkan turkiga izmir ku qarqa xeebaha dalkan greega markii ay helaan dad ka mid ah dad nationalitiga soomaaliga ah way nala soo xiriiraan community ahaan iyagoo na tusayo meydadka soomaalida ah iyo tiradooda si aan u baadigoobno faamiladoodii iyo sida loo aasi lahaa ma garat waa gartay marka ilaa iyo hadda wax wara oo ku saabsan dad soomaali ah oo saaraa markabka ma haysaan walaalow weli nama aynan soo gaarin laakiin sida caadada ah shilkan waa shil aad u weynaa shilku abad ugu weynaa sanadkan welina waxaa socoto baadigoobkii meedadkii ku dhintay baddaas militeraneanka ee xeebaha dalkan greega ah qaar baa waxay ku jiraan doonida hoosteed salka hoose ku jiray oo muhaajiriin ah qaar kalena badda dhexdeeda laga baadigoobaya marka ilaa iyo haddeer wax lacadnayn ah lama heli karo ilaa ay soo dhammaato hawshaa samata bixinta ah waayahay sheekh cabdiraxmaan marka la eego hay-adaha gargaarka sameynayay oo la hadlay dadka lasoo badbaadiyey qaarkood waxa ay sheegayaan in doonta ilaa dad toddoba boqol gaaraya ay saraayeen ilaa iyo haddana dadka lasoo badbaadiyey iyo dadka geeriyooday waa ku dhowaad laba boqol marka see looga arkaa dalkaas shilkan sida weyn aada moodid in hadda loo hadal hayo
walaalow si aad iyo aad u weyn ayaa loo hadal hayaa weliba waxaa loo sameeyey saddex maalmood oo baroor diiq ah dadka xeebta ku geeriyooday waayo waa shilkii ugu xumaa abad ee nasoo mara sanadkan marka hore shilal nooca way dhici jireen laakiin tirada dadkana way iska yaraayeen qaabkan dadkan ay u geeriyoodeenna waa aduu qaab iska aad iyo aad u xanuun badan marka walaalow aad baa looga xumaaday ama dowlad ha noqoto ama mucaarad ha noqdo ama shacab ha noqdeen si aad iyo aad u xun baa looga xumaaday shilkaa meesha ka dhacday ugu dambeyn haddii aan ku weydiiye cabdiraxmaan su-aal ka baxsan waxaan ka hadlayno waa dadka soomaalida ee ku nool dalka greega ama arday ha ahaadaan ama ha ka shaqaystaan meeqaa lagu qiyaasaa
walaalow sidaa og tahay soomaalida degan dadkan greega badankood waxay u badan yihiin dad iska socdaal oo wadamada kale usii gudbo yurubta kale laakiin inta haddeer business ku haysto wadanka degan ama dukaamo ku haysto ama deegaan ku ah tiradooda waa ilaa iyo shan boqol ma garat waa gartay marka dadka inta badan tahriibka u joogana meeqaa ku qiyaastaan alcelis bishii walaalow dadka tahriibka lama qiyaasi karo badanaa waa dad iska socdaal ah walow haddeer ay isbedeleen muxuu ahaa booliskii siyaasada tahriibayaalka marka hore soomaalida halkan wadankan waxay ka aaminsanaayeen wadan aada u dhibaato badan halkaa kale yurubtaa kale oga sii aadi jireen laakiin haddeer waxaad arkaysaa in ayba halkan iska dhiibayaan wadankan ay ka dalbanayaan asylum service ama muxuu ahaa ay ka dalbanayaan si ay wadanka uga helaan magangelyo iyagoo u badan weliba dhanka jasiiradaha iska soo dhiibaan laakiin caasimada athens dadka degan waa adu tiradooda ilaa iyo shan boqol iyo shan boqol oo kaleoo iska dulsaar hoos ka socdaa lahoo sharciyada sugnaayo magarate
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan cali oo u waramayey wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli weli wararka tahriibka la xidhiira ayaan ku jirnaayey wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa soo saartay warbixin sannadle ah oo ay ku eegto dembiyada la xidhiira tahriibka iyo ka ganacsiga dadka dalal badan oo markii hore xaaladooda ay wanaagsanayd ayaa hadda ku biiray kuwa ugu liita dunida marka laga hadlayo arrintan halka waddamo kalena ay kor uga soo kaceen heerkii ay sanad ka hor joogeen wariyaha v o eda steve herman ayaa warbixintan diyaariyey waxaana soo koobaya jacfar kuukay warbixinta sannadlaha ah ee ka ganacsiga dadka ee ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sannadkan waxa ay afar iyo labaatan waddan gelisay heerka saddexaad ee ugu hooseeya uguna dhibka badan waddamadaasi waxaa ka mid ah afghanistan borma cambodia china eritrea north korea rushia south sudan iyo venezuela warbixintu waxa ay ruushka ku dartay dowladaha ku jira heerka saddexaad ee ah kuwa gala dembiyada ugu xun ee la xidhiira ka ganacsiga dadka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale hoos u dhigtay heerka dalalka aljeeriya jaad jabuuti iyo equatorial geni kuwaasoo ay ku biirisay waddamada heerka saddexaad dalalka heerka saddexaad ku jira waxa ay hoos uga sii dhaceen heerka ugu hooseeya kuwaas oo sida warbixinta lagu sheegay aanan muujin dadaallo la taaban karo oo ay ugu hoggaansamayaan hannaankan wax ka qabashada tahriibka iyo ka ganacsiga dadka dalalkaasi ayaa la sheegay in ay wajihi karaan cunaqabatayn suurtagala warbixintu waxaa kale oo ay dalalka soomaaliya liibiya iyo yeman ku tilmaamtay kuwa ay budadoodu gooni u tuman tahay iyada oo iska hor imaadyada iyo colaadaha sokeeye ee halkaasi ka jira ay caqabad ku noqdeen sidii xog dhammaystiran looga heli lahaa warbixinta sanadkan sida uu sheegay xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan waxa ay iftiimisay dhowr arrimood oo khuseeya kororka ka ganacsiga wiilasha da'da yar iyo gabannada sii wadidda ballaarinta shaqada khasabka ah iyo korukaca shaqaalaysiinta beenta ah iyada oo la adeegsanayo dabinnada internetka blinkan waxa uu xusay in kororkani uu ka dhashay xanuunkii safmarka ahaa ee saddex sano ka hor dunida ku dhuftay coronavirus ayaa xoojiyey isbeddelkan korna u qaaday dadka wax tahriibiye iyaga oo ka faa'iidaysanaya shaqola'aanta dhallinyarada haysata ayay soo hordhigayaan liis ay ku qoran yihiin shaqooyin kala duwan oo beena marka ay da'yartu dabinka ku soo dhacaanna waxaa lagu qasbaa in ay qabtaan shaqooyinka la xidhiira khiyaanada internetka bilinkan waxaa kale uu iftiimiyey horumarka adag ee ku jira warbixinta labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyada oo tobannaan waddamo ah ay sameeyeen horumar la taaban karo oo lagaga hortegayo tahriibinta ilaalinta dadka ka badbaaday ka ganacsiga aadanaha iyo maxkamadaynta kuwa gala dembiyadan oo kale waddamada maleysiya iyo vietnam ayaa labadaba laga soo dallacsiiyey heerka saddexaad ee ugu hooseeya waxaana warbixinta lagu xusay in ay sameeyeen dadaal wax ku ool ah oo la xidhiira sidii ay wax uga qaban lahaayeen tahriibinta iyo ka ganacsiga aadanaha tahriibka ayaa sannadkan si la taaban karo kor ugu kacay maraykankuna waxa uu la daalaadhacayaa boqolaal kun oo muhaajiriina oo si joogta a uga soo tallaaba xuduuddiisa koofureed toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa si muuqata sare ugu kacday soomaalida ka soo tallowda sohdinta uu maraykanku la leeyahay waddanka mexico
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayey dagaalada ka socda dalka suudan ayaa u muuqda kuwo dalkaasi ama lugaha lasii gelaya ama lugaha usii gelaya dagaal sokeeye kadib markii colaada suudan ay laba bil u buuxsantay weli xal waarana laga gaari la-yahay tiraxbad joojina hore loo gaarina ay intoodii badan burbureen haddaba dalkaasi halkuu ku wajahan yahay arrimahaasi ayaa waxaa falanqeynaya doctor cabdisalaan aadan maxamed oo ah falanqeeyo muddo ku noolaa dalka suudaan waxaana uu nairobi ugu waramay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen dagaalka suudaan oo hadda jirsaday taqriiban saddex bilood waa dagaal aada u dhib badan oo aada u xanuun badan wuxuuna ka bilowday markii la waayey in dadku ay isla hadlaan oy dadku is aaminaan waxaan ognahay in ay jiraan quwado oo gudaha ku jiro oo isdiidan sidii militariga iyo kuwa loo yaqaano dacmi sariic iyo dad kale oo civilian oo xukunka rabaan inay qabtaan markuu bashiir uu dhacay dad fara badana waxay sheegteen guusha ninkan layidhaahdo ximiti wuxuu yiri anaa guusha keenay jeeskana waxay dhaheen annakaa guusha keenay kuwii shacabkana waxay dhaheen annakaa guusha keenay kadib waxaa bilowday hadallo fara badan iyo mudaaharaad akhiiran waxay ku biishubatay dagaal inuu dhaco dagaalkaasoo dhibaatooyin fara badan ay ka dhasheen oo ku saabsan in dad fara badan ay ay guuraan u guuraan masar iyo etoobiya qaarata kenya yimaadaan qaarata soomaaliya ay tagaan waana dhibaato aad u weyn oo dadka suudaan soo gaartay iyagoon ognahay in dadka suudaan ay dad jecel nabadda isla noolaashada ay jecel yihiin
dagaalada ka socda dalka suudaan sidee ayay u saameeyeen gobolka haddii ay ahaan lahayd ganacsiga waxbarashada iyo isku socodka intaba
intisaar suudaan waa wadan ku yaalo wadnaha africa oo isku xira east africa iyo central africa iyo south west africa isku xiro west markaan leeyahay chad iyo neger waxay dhacaan western west ay dhacaan east africana ethoopia iyo kenya iyo southern sudan ayaa dhaca suudaan waa wadan ay ku hareersan yihiin wadamo xanuunsan oo conflict badan oo ka dhexay sidii southern sudan iyo eritrea iyo chad ilaa iyo central africa marka dagaalka suudaan ka dhacay wuxuu saameeyaa nolosha dad fara badan oo zoonkaas ku nool dhanka diblomaasiyadda wadan weyn oo african union ka mid ah oo contribution fiican leh ayaa la waayey waxaa kaloo ay haddana soo laabtay tajribadii labaad in east africa conflict uu ka dhaco kaasoo xal loo hayn mar labaad haddana annagoo og in soomaaliya labaad soddon iyo dhowr sano ka hor ay wax ka dhaceen saanun wax u bilaawdeen isdiidimo ama u dhexeeya dad maxali ah kadibna ay noqotay meel conflict taasoo u guurtay arrimo kaleo waaweyn u guurtay marka dhaqaalahana way saameynaysaa isku socodkana waa saameynaysaa waxaa kaloo saameynaysaa in dad fara badan oo wax ku dhiganaya suudaan maanta ay jaamacad la yihiin oo la ogeyn meesha ay ku dambeyn doonaan iyo dadka suudaan oo nabad jecel oo qaxoti noqday oo maanta la ogeen meesha ay ku maqan yihiin dowlado qaarna ay leeyihiin fiisaan idinka rabnaa qaarna ay leeyihin fiisya idinkama rabno oo xal loo haynin taas marka waxay keenaysaa culeys kale ku yimid africa gaar ahaan geeska africa oo la rabo in lala tacaalo qaxoti intaasoo leeg ayaa soo socda yaa hayn doona intee looga keeni doona risooska waxbarashada cisbitaalka biyaha intee looga keeni doonaa
doctor cabdisalaan dadaal intee la-eg ayay wadamada africa iyo kuwa caalamka qaarkood ay ugu jiraan in xal loo helo colaada iyo dagaalada ka socda wadanka suudaan intisaare horta oo intaanan xaggaas gaarin waxaa weeye dhowr dano oo isdiidana meesha ka jira dowladuhu nin walba wuxuu fiirinaya dantiisii marmar danaha dowladuhu ay rabaan laga yaab inay dantaada aan ahayn oo ay tahay dan kale oo ka duwan marka aad fiiriso regionka regionku mowqif hal mowqif kama haysto oo dhowr mowqif ayaa ka jira carabaha markaad fiiriso way kala duwan yihiin maalan leen leen waxaa jira layirahdo masar ay wado leen kale waxaa imaaraat ay wado ayaa jira iyo leen kale sacuudi waa saddex leen oo carab ay taagan tahay afrika markaan fiirino african union si xoog leh uma soo muuqanin inuu arrintan u xaliyo haddaan region kusoo laabano igad haddi laydhaqaaqaysa marka waxaad moodaa in danuhu ay kala duwan yihiin taasna ay keeni doonto in suudaan la waayo marka waxaa rabaa in dadaalada african unionka iyo carabaha iyo iyo european unionka iyo maraykanka oo laga gudbi karin inay hal meel kasoo istaagaan marka arrinta suudaan waa very sensitive waa in awoodaha laisu keenaa xal la keenaa la qaadanin dhinac la qaadanin maalan dowlado qaar africa dhinacay qaateen qaar waxay dhaheen jeiska la jirnaa qaar waxay dhaheen waxaan la jirnaa srf taas waxay keenaysaa in suudaantu ay burburaan tan labaad ugu muhiimsan waxaa waa in suudaaniyiintu ay xal keenaan wadankaas burbura iyakaas kale qudrad ay u leeyihiin cilmi ay leeyihiin intisaari ani markii maaqlo suudaana dagaal ka dhacay ma malaysanin
sababtuna waxaa sudan waa dad aada u degan waxay ku leeyiin asbur ma tastacjil asbur in sudan dagaalu ka dhacay never imagine laakiin wuu dhacay meel kastana wuu ka dhici karaa xalku wuxuu ku jiraa in sudaaniintu ay dareemaan dhibaatada ku dhaci doonto wadankoodii dalkoodii laga shaqaysan doono iyagoo fiirinayo oo hataa waxba ka qaban karin dad kale ay maamushaan mar dambana ay dhahan wadankii horta ma leenahay misma lihin xataa la isweydiiyo tasem ay ku dhacday libiya marka conflict intuu yar yahay waa in guri lagu xiraa nalka la damiyaa xal la keenaa
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdisalaan aadan maxamed oo u waramayay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaana inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan adalkiinba akhyaartan ad dhegaysanaysaay meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka dowladda maraykanku waxa ay ku tilmaantay heshiiskii shiinuhu garwadeenka ka ahaa ee iiraan iyo sacuudiga arrin wanaagsan inkasta oo ay dadka qaar u arkeen calaamad muujinaysa in miisaankii washington ee riyaad uu sii yaraanayo barnaamijkeenna ayaynu ku lafaguraynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo dadka khubrada ah ee ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa heshiiskaasi ku tilmaamay inuu sees u yahay kaalinta sii kordhaysa ee bejiin ku yeelanayso dhinaca ganacsiga iyo diblomaasiyadda ee gobolkaasi khubradaasi ayaa intaasi raaciyay in qaabka is-horkaymaadka ah ee marar badan maraykanku ula macaamila iiraan haddana weli la arki karo faa'iido xidhiirkaasi ka dhalan karta rofesor magaciisa la yidhaahdo george haney oo ka tirsan jaamacadda boston ee dalka maraykanka ayaa sheegay in xidhiirkaasi uu wanaagsan yahay washington tehraan iyo riyaadba laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay qabaan inuu arrinkani hoosudhac ku yahay saameyntii washington ee bariga dhexe gaar ahaana dalka ugu cududa weyn ee sacuudiga oo tan iyo intii uu biden madaxweynaha noqday waxyaabo muuqan karaa ay isbedeleen maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalkan britain ayaa weydiiyey haddii ay jirto saameyn heshiiska iiraan iyo sacuudigu ku yeelan karo washington xamdi xaafid heshiiska dhex maray iiraan iyo sacuudi carabiya soona wanaagsanaanayo ma ah mid farax gelinayo maraykanka maadaama iiraan iyo maraykanka ay col yihiin oynan isku fiicnayn saaxiib dhow oo maraykanka oo sacuudi ah in uu calaaqaadka la soo ceshto eiraan maraykanka waxay oga dhigan tahay kala fogaasho iyagii sacuudiga ay kala fogaadeen kaba sii darane waxaa halkaa caddaatay in maraykanka oo bariga dhexe isaga ay u xirneed ee lala soo galay bariga dhexe oo saameyntii shiinaha ay runtii hadda kaga xoog badan tahay bariga dhexe arrimahan oo dhanna waxaa ku kalifay in dowladaha khaliijka ay ku dadaalaan in amnigooda qaran iyo darisyadooda ay la heshiiyaan xiriirkana wanaajiyaan bashaar asad iyo lasoo dhoweeyey maxay aheeday xiriir guud oo mandiqada carbeed ka dhacana laga shaqeeyo waxaa keentay in maraykanka uu layacay oo dagaalkii iiraan iyo dowladaha khaliijka khaasatan imaaraadka sacuudiga ee iiraan ay ku wada jireen ee yeman ka dhacayey ay ku cidleeyeen oo aynan garabku siinin marka dowladahaas waxay u jihaysteen dhanka bariga taas ayaana keentay in uu sacuudigu gacanta maraykanka ka baxo rofesorka ka tirsan jaamacadda boston ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu heshiiskani u noqdo washington inay ka fakarto siyaasadaha ay kula dhaqanto wadamada qaarkood isku soo dhowaanshaha tehraan iyo riyaad ayaa daba socda xiisado sanado badan soo jiitamayay oo ku faafay guud ahaanba bariga dhexe gaar ahaana yeman halkaasi oo iska hor imaadka u dhexeeya dowladda sacuudigu uu taageero iyo fallaagada xuutiyiinta ee xulifada la ah iiraan uu dheliyey masiibo bani-aadnimo oo aada u weyn haddii aynu eegno heshiiskani wax ma ka bedeli doonaa dagaalka yeman waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid waxaa la filayaa heshiiskan dhex maray sacuudi arabiya iiraan inuu horseedi doono in ay mandiqada bariga dhexe xasisho ee deganaashana laga arko dagaalka ka aloosan ee khaasatan yemanna kol dhow uu soo afjarmi doono maadaama labadii dal ee ugu waaweynaa ee isku hayay kooxaha ee isku hayay ee yeman kala taageersanaa ay arrintoodii xal u heleen iyagu farac weeye way sahlanaanaysaa arrintoodana xal baa loo helayaa waxaa suuragala dowladnimo dowlad midnimo qarana oo xuutiyiinta iyo xukuumaddaba ay sacuudiga taageerto ee ka kooban in laga yegleelo maxay aheeday yemen oo nabad ay sidaa ku dhacdo waxaa kaloo dhacday in dhaqankii dowlado badan oo saaxiib dhowla ah sacuudi carabiya iskana ilaalinayay inay sacuudiga ka careysiiyaan haddii ay xiriir la samaystaan iiraan ay wax ka bedeleen siyaasadoodii bakistan baa ka mid ah heshiis ganacsiya ayay saxiixdeen waxaa kaloo jirtaa masar iyo iiraanna in hadda loo kala dabaqaadahayo oo dowladda cumaan ay arinkaasi ka shaqeyneyso guud ahaan sacuudi carabiya iyo iiraan waxay aada u ciyaaraan siyaasadda bariga dhexe waxay ku wada lug leeyihiin dalka lubnaan syriya ayaa iyaduna ay ku lug leeyihiin arrimahaas oo dhan waxay u badan tahay in xal loo heli doono maadaama heshiiskan iyaga dhexdooda uu maray waxaan kalaan in laga heshiin doono bay u badan tahay taniya intii uu xilka qabtay madaxweyne joe biden sidii aynu sheegnay waxaad moodaa in xidhiirka washington iyo riyaad oo housa dhacay waxaa jira booqashooyin uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ku tegay riyaad laakiin aan midho badan dhalin dhinaca kale waxaa weli taagan dadaalka uu maraykanku ugu jiro in ay israa'iil iyo sacuudigu yeeshaan xidhiir caadi ah inkasta oo ay riyaad dhowaan ku xidho xidhiirkaasi arrinta falastiin intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaannu idin leenahay ijmac wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixaafid markanna waxaad ku soo dhowaataan hees ay ku wada lowqeeyaan jidda iyo maxamed aweys geedow
rujadaada waa rumee haaruuni haligii dadiraad walaahi waa raacaarakwaakii rusheega naag raaliya aroone rasmilee ahaw adduunkiina agjoog rusheega naag raaliya aroone rasmilee ahaw adruunkiina agjoograjadaada waa rumee haaruune haligii didiraad walaahi waa raaca
cododkaasi jidda sheekh bashiir kosta iyo maxamed awasgeedow ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo